تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
Bismillahi rahmani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan ikhyaaray idilkiinba meel waliba aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo goortan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegi doonnaa cawlamada dhaqaale iyo sida dowladaha waaweyn ay gacanta ugu hayaan badeecadaha istaraatiijiga ah sababta aan loogu oggolayn dowladaha loogu yeero dunida saddexaad inay wax soo saartaan ama ugu yaraan ay ka faa'iidaystaan khayraadkooda arrimahaas ayaan toddobaadkan barnaamijka ku eegi doonnaa waxaa nagala qayb galayaa qaar ka mid ah wariyaasheenna ee soo dhowaada mar kale من غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag alcawlama globalization ama caalamiyeynta waa halbeeg ay reer galbeedku ku doonayaan inay ku mideeyaan caalamka iyagoo adeegsanaya isdhexgal dhaqaale siyaasadeed dhaqan iyo bulsho nidaamka cusub ee dunida wuxuu meesha ka saarayaa xuduudaha dhaqan iyo dhaqaale ee ummadaha islamar ahaantana wuxuu adduunka ka dhigayaa sida hal tuulo oo weyn oo ay isku xirayso isgaarsiinta casriga ah ee internetka iyo xidhiirada kale ee la halmaala sida warbaahinta waaweyn iyo sharikadaha aflaamta العولمة العولمة نظام يراد به توحيد العالم cawlamadu waa nidaam lagu doonayo in lagu mideeyo caalamka oo dhan sidaa darteed ayaa loogu yeeray nidaamka cusub ee caalamka culammadu ma qusayso keliya dhaqaalaha iyo siyaasadda ee waxay kulminaysaa siyaasad dhaqaale jinsiyad dhaqan tarbiyo bulsho iyo inta la midka ah waa eray bixin kulminaysa intaan iyo ka badan فهو مصطلح يشمل هذه الأشياء كلها majaalaadka cawlamada waxaa ka mid ah dhaqaalaha cawlamatul ikhtisaad economic globalization oo ah rugniga ugu weyn ee cawlamada kaasi oo ay ku qeexaan isdhexgalka suuqyada ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah si dhaqaalaha dalalka kala duwan ee dunida uu u noqdo mid isku xiran oo wada shaqeeya iyagana u adeega waxay cawlamada dhaqaale soo saartay sharikadaha xuduudaha ka gudbay oo qof waliba uu ka maalgashan karo stokmarkedyada sida apple coca-cola iyo inta la midka ah waxayna sidoo kale ku baaqaysaa xorriyad iyo haymano dhaqaale waxaa sidoo kale rugnigan ka dhashay hay-adaha maaliyadeed ee dunidu ay taqaano sida sanduuqa lacagta ee i m f iyo waxa loogu yeero bangiga adduunka cawlamadu waa erayadan cusub ee dib laga isticmaalay waa globalization globalizationkaasi waxay ku sheegaan inuu yahay waa xorriyat almaali waalbadaa'ici waannaasi walafkaar bay idhaahdaan waa in dunida lacagtu socon karto oo laysu gudbin karo oo aanay quyuud xidhaysaa jirin badaa'icda iyo productionka bini aadamku soo saara in laysu gudbin karo aadanaha laftiisu inuu isu gudbi karo afkaartuna inay isu gudbi karto si kale haddaynu u tilmaamno waxay u fakerayaan in xuduudda laga tallaabo inay lunto waxaan la yidhaahdo sovereignitiga ama siyaadaadka wadannadu leeyihin taa macnaheedu waxa weeyaan dunidoo dhan in laysu furo inkastoo bay leeyihin inay si cadaalada isugu furmin waayo dunida badhna duwalka waa maraakisti ama waa santarka dunida laga xukumo dadna waa atraafta dacallada waa hareeraha dadka degan waxaan xorriyadda la siiyey waxaan odhan karnaa xaqiiqatan waa dadka santarka degan inay dunida say doonaan u isticmaali karaan ama dadka briferalska hareeraha degani iyaga aragtiyahooda waa la tashwiihiyaa oo iclaamka dunida dad baa gacanta ku haya badaa'icdooda waa la mamnuucaa productionka ay soo saaraan oo qaanuun iyo nidaamka suuqa xorta ah intuba ducafada uma naxdo maalan afrika sannad walba waxay dhahaan labaatan kun oo aqoon-yahan bay ka qaataan hadhowna aqoon-yahanada afrika ay u baahan tahay intaa dib waxoogaa loogu keenaa afar bilyan sannad kasta lagaga qaadaa kuwadanaa bilaash baa lagu qaataa iyagu markaa globalisationku iyagu danu yiyey dhankooda marka laga eego badaa'icdooda maalkooda dadkooda iyo afkaartooduba dunida way maanshaysay ama dunida inta kale waa marti haddaan si kale u tilmaamana dunida maanta inta xoogga badan ayaa khatido oo dejisa nidaamka tacliimiga dadka kale wuu qallitaa sistamkoodii iclaamkana iyagaa gacanta ku haya qaanuunka caalamigaana iyagaa dejiya international looga la sheegayo adigu waxba kuma lihid qolaa dejisa adigu waa lagugu xukumaa waxaan odhan karaa nidaam alxayaat oo dhan filcaalam qolaa marti looye aqaliyadabana yidhaahdeen ama minority groupisk tir ahaan minority ma aha laakiin technologically ama dhaqaale ama xoog ayay u bixiyeen dunida saddexaad xataa labaad maaha intaasi waa qayb ka mid ah wejiyada cawlamada dhaqaale ee dhagarta ah ha yeeshee xaqiiqdu intaa waa ay ka fog tahay cawlamaduna waa nidaam ay quwadaha xoogga leh ku maamulaan dhulal iyo dadyow kale iyagoo ka faa'iidaysanaya khayraadka dalalkaasi waana gumaysi cusub oo ciidan la'aan ah cawlamada dhaqaale waa in dhaqaalihii caalamka oo dhan uu gacanta ugu jiro qolo gaar ah oo siday doonaan ka yeelan karaan suuqyada caalamkana siday doonaan u rogi karaan arrintan waxay dowladaha soo koraya ku tahay halis ku hareeraysan had iyo goor oo waxay u diidaysaa inay gacanta ku haystaan dhaqaalahooda oo ay maamushaan khayraadkooda والعولمة الاقتصادية تقوم على عدة أمور منها رأس المال كذلك الشركات المتعددة الجنسية الحرية والمنافسة cawlamada dhaqaale waxay qabataa arrimo dhowr ah waxaana ka mid ah in qof waliba waxa uu shaqaysta uu leeyahay shirkado uu qof waliba maalgashan karo halka uu doono ha joogo ama waddanka uu doono ha u dhashee xorriyad iyo baratan madax bannaanida shirkadaha iyo sidoo kale hay-adaha maaliyadeed ee caalamka sida bangiga adduunka iyo sanduuqa lacagta ee i m f dad badan ayaa ku odhanaya cawlamada wax badan ayaa laga faa'iiday oo waxay fududaysay xiriirka iyo isgaarsiinta waxay sahashay ganacsiga waxayna furtay in dadyow kala duwan ee adduunka ay isku soo dhowaadaan ee maxaad uga eegaysaa dhanka aan wanaagsanayn xaqiiqadu waxa ay tahay in dusheeda sare ay wanaagsan tahay laakiin gudaha markaad u gasho xumaan baad ku arkaysaa shirkadaha qaaradaha isaga gudbay waxay waddamadooda u soo kasbeen dhaqaale hor leh sidaa darteed cawlamadu waxa ay u socotaa in sare ay u qaaddo dhaqaalaha shirkadahaasi waaweyn arrintaasna waxaa ku sugan halisyo fara badan waxaa ka mid ah in dowladaha uu gacantooda uu ka baxo dhaqaalahooda ayna tabiciyad u noqdaan dowladaha waaweyn arrinta labaad waa in laga takhalluso warshadaha waddamadaasi soo koraya oo aysan wax soo saar yeelan oo ay wax waliba ka iibsadaan shirkadaha xuduudahooda soo tallaabay tan saddexaad waa in la ilaaliyo haymannada reer galbeedka iyo dhaqaalahooda iyadoo dhanka kale meesha laga saarayo jiritaanka ummadaha kale intanna waa halista cawlamada intani waa macluumaad yar oo fudud qofka doonaya inuu ogaado intan wax ka badan wuxuu akhrinayaa kitaabka dhabagalka cawlamada العولمة ومن أراد الاستزادة يقرأ كتاب فخ العولمة dalalka ay ugu yeeraan dunida saddexaad gaar ahaan kuwa caalamul islaami ayaa ah waddamada ugu badan ee uu allaha ugu deeqay khayraadka kala duwan sida tamarta macaadinta iyo khayraadka kale ee muhiimka u ah nolosha iyo horumarka caalamka ha yeeshee dhammaan khayraadkaasi warshadihii lagu farsamayn lahaa waxaa gacanta ku haya kuwa isku sheega caalamka koowaad oo ah reer galbeedka iyo maraykanka waxayna khayraadkan oo khaam ah ay ku qaataan qiime aad u jaban kadibna intay soo warshadeeyaan ayay soo celinayaan iyagoo ku iibinaya qiime aad qaali u ah sidoo kale dalalka loogu yeero dunida saddexaad waxaa laga hor istaagayaa soo saarista waxyaabaha istaraatiijiga ah ee muhiimka u ah bulshooyinkooda tusaale ahaan midhaha qamadiga soo saaristiisa waxaa isku koobay keliya quwadaha isku sheega kuwa ugu awoodda badan caalamka qamadiga waa hub saameyn iyo awood leh iyo aalad diblomaasiyadeed oo wax ku-ool ah waana badeeco awood u leh inay saameyn ku yeelato amniga cuntada ee caalamka quwadaha waaweyn waxay u adeegsadaan qamadiga inay ku baahiyaan saameyntoodii adduunka midhahan laguma eegi karo aragti ah keli ah inuu yahay cunto ee sidoo kale waxaa loo adeegsadaa siyaasad ahaan si loo helo xukun iyo faragelin qamadigu waxa uu isku beddelay aalad wax lagu rugo oo ay adeegsadaan dalalka soo saara iyo kuwa dhoofiya waxayna u adeegsadaan dalalka nugul ee la ildaran gaabis dhanka sahida ah waddamadan waxaa lagu qasbaa shuruudo iyo ajandayaal aysan u cuntamin kuwaasi oo khatar ku ah madax bannaanida iyo amniga dalalkaasi waxaana la hordhigaa laba daran mid dooro oo ah inay u diyaargaroobaan kacdoon rooti ka bilowda oo xukunka looga tuuro madaxda ama inay u hoggaansamaan siyaasadaha dalalka ay qamadiga ka soo dhoofsadaan raaca annaga shuruudayada shuruuddooduna waxa weeyaan shuruudda adduunka ugu xun oo lagu baabiyo waddankaa looga dhigo dukun daakun looga dhiga weeyaan iyagaa la soo doonta markor deynka inay siiyaan deynka markay siinayaan oo banki duwaliga uu sidaa ku fuliyo beeraha laga soo galo tacliinta laga soo galo waxaa la saaraa fiqalka ugu xun oo wax ka bixi kara adduunka ilaahay aan la arkinin ayaa qoorta loo geliya yacni wax maanta dulliga ka dhiga masar oo intaasoo siddeetan milyan maanta gaartay dulliga ka dhigay oo diidi kara wax wal hadday doonaan waxa weeyaan international monitoring fund iyo banka duwali qardagiisa keliyata iyo qamadida maraykanku ay siinayaan iyadoo dhulka masaaridoo dhan uu yahay dhul zaraaciya sidaasaa loo gacmo duubay oo loo xiray afka dhulka in loo geliy maalin walba oo inay kelmad yeelan dartood sidaad ogsoon tihiin i m f tu waxaa loo diraa ayaga inay waddamada marka horeeto inflation ku kiciyaan inflation inay ayagu kiriyeed gareeyaan oo waddamada ay u dejiyaan qawaaniin qawaaniinta ay u dejiyeen ay ku fuliyaan siday ugu talagaleen indunesia dhaqaalaheeda lagu baabaashay malaysia iyadoo raba afka dhulka in loo geliyo inuu iska xiray mahaatiir moxamed inuu iska xiray waddamadii soomaaliya oo kaleeto iyo suudaan oo kaleeto iyo sida loo sameeyey in inflation lagu kiciyo markii la gaarsiiyo lacagtooda halkii doolar markii kumanaan la gaarsiiyo la yidhaahdo lacagtiin adduunka suuqa waa ka baxday ma jiri doontaan sharikadaha waaweyn ee ka ganacsada qamadiga waxay leeyihiin awood buuxda waxayna badanaa dowladaha hordhigaan shuruudo adag oo u adeegaya danaha siyaasadaha ee quwadahooda gaar ahaan maraykanka iyo ruushka dalal badan oo ku tiirsan sahida qamadiga ee labadaasi quwadood ayaa si buuxda gacanta ugu jira washington iyo moscow waqooyiga afrika iyo bariga dhexe ayaa ah dhibanayaasha ugu waaweyn ee loo adeegsaday hubka cagaaran ee qamadiga inkastoo dadyowga waddamadan ay boqolkiiba lix un ka yihiin dadka dunida haddana waxay iibsadaan boqolkiiba saddex qamadiga caalamka sidaba uu sheegay sebastian abis oo ah cilmibaare faransiiska u dhashay qamadiga oo ahmiyadda intaan leeg ugu fadhiya dunida ayaa haddana wuxuu gacanta ugu jiraa dowlado kooban oo ixtikaar ku samaynaya haddaba dowladahaasi waa imisa kuwaysay kala yihiin imise tan oo qamadi ah ayayna sannadkii soo saaraan waxaa arrimahaasi ka hadlaya weriye maxamed xasan
waa mahadsantaha walaalka keliya toban dal ayaa gacanta ku haya inta badan wax soo saarka qamadiga ee caalamka sanadkii labada kun labaatankii wax soo saarka guud wuxuu ahaa todoba boqol lixdan milyan oo tan oo lagu beeray dhul masaaxadiisu ay dhan tahay laba dhibic shan iyo labaatan milyan oo kilomitr square ah bariga aasiya ayaa hogaanka u haya wax soo saarka qamadiga oo dhan halkaas oo laga soo saaray laba boqol konton iyo saddex milyan oo tan halka midooda yurub uu soo saaray boqol iyo afartan milyan oo tan gobolka badda madoob ayaa laga soo saaray boqol afar iyo labaatan milyan oo tan iyo waqooyiga america oo laga soo saaray siddeetan iyo shan milyan oo tan walaalka shiinaha ayaa kaalinta koowaad ku jira marka laga hadlayo wax soo saarka qamadiga wuxuuna soo saaraa boqol shan iyo labaatan dhibic lix milyan oo tan iyadoo weliba dalkaas dhulbeereedkiisa uu yahay oo keli ah shan iyo toban boqolkiiba haddana wuxuu shiinuhu quudiyaa labaatan boqolkiiba dadka ku nool dunida hindiya ayaa ku xigta oo iyadana soo saarta sagaashan iyo afar dhibic saddex milyan oo tan qamadi la eg waxayna new delhi ku jirtaa dalalka ugu badan ee dhoofiya waxyaabaha beeraha ka soo go'a caalami ahaan maraykanku wuxuu ku jiraa kaalinta saddexaad isagoo soo saara lixdan kow dhibic lix milyan oo tan kalabar wax soo saarkiisana dibadda ayuu u dhoofiyaa faransiisku wuxuu soo saaraa afartan dhibic afar milyan oo tan ruushku wuxuu soo saaraa soddon toddoba dhibic sideed milyan oo tan australia waxay soo saartaa soddon milyan oo tan dalka canada wuxuu soo saaraa toddoba labaatan dhibic shan milyan oo tan bakistan saddex labaatan dhibic lix milyan oo tan jarmalka labaya labaatan dhibic shan milyan oo tan halka turkiga uu soo saaro labaatan dhibic saddex milyuun oo tan oo ah qamadiga in dunida oo ka kooban ku dhowaad laba boqol oo dal haddana wax soo saarkeeda qamadiga ay gacanta ku hayaan toban dal waxay halis ku tahay amniga cuntada ee caalamka khariirada wax soo saarka iyo dhoofinta qamadiga waxay muujinaysaa in shan dal oo keliya ah ay soo saaraan in ka badan kalabar qamadiga dunida laga quuto dalalkaasna waxay kala yihiin hindiya shiinaha ruushka maraykanka iyo midooda yurub haddii lagu daro afar dal oo kale ah kanada australia ukrein iyo turkiga waxay sagaalka dal soo saaraan siddeetan shan boqolkiiba wax soo saarka caalamka waxayna quudiyaan suuqyada caalamiga ah iyagoo iibgeeya boqol iyo lixdan milyan oo tan sanadkiiba waxayna ka sameeyaan adduun lacageed oo gaaraya konton bilyan oo dollar sababta dowladahana sagaalka ah oo keliya ay u soo saaraan boqolkiiba siddeetan iyo shan qamadiga adduunka waa inaanan loo oggolayn dowladaha kale soo saarista qamadiga ciddii isku daydana inay ku filnaato oo ay sugto amniga cuntadeeda dagaal toos ah ayaa lagu qaadayaa dowladaha qaybta ka ah sagaalkan waddan ee aan ku jirin kuwa sheegta awoodda ciidan ee caalamka waa dalal iyaguna u diyaargaroobay dagaal adag waxayna marka hore iska soo dhiseen dhanka ciidanka qaarna waaba dowlado ku qalabaysan hubka waxgumaada ee nukliyerka sida indiya oo kale halka qaarna ay ciidankooda si adag u dhiseen halka qaarna ay xulafo la samaysteen reer galbeedka haddii dowlado kale oo ciidan ahaan liita ay isku dayaan inay beertaan qamadiga oo ay joojiyaan soo dhoofsashada si toos ah ayaa loo weerarayaa waxaana lagu cilaaminayaa dagaal gaarsiiya inay ka qoomameeyaan go'aankoodii ahaa inay dalkooda wax ku beertaan toddobaatameyadii qarnigii lasoo dhaafay dowladda sacuudiga ayaa isku dayday inay beerato qamadi si ay u gaarto isku filnaan dhanka cuntada ah waxayna bilaabeen inay soo saaraan boqolkiiba shan iyo soddon ilaa iyo afartan qamadiga dalkaasi laga isticmaalo waxayna soo iibsadeen qalab weliba oo aan looga maarmin beerista sareenka markii la ogaaday in sacuudigu uu ka farabaxsan rabo gacanta reer galbeedka durba maraykanka ayaa soo diray wasiirkoodii arrimaha dibadda si boqorkii xilligaasi ee sacuudiga uu ugu sheego inay joojiyaan beerista qamadiga haddii kale ay shidaal ka cabbi doonaan sheekada dhex martay henry kessenger oo xilligaasi ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee maraykanka iyo boqor faysal oo isla markaa maamulayay sacuudiga waxaa laga waraystay doctor cabdalla nafiisi oo ah cilmi baare iyo mufakir u dhashay dalka kuweyd شوف الآن كل دول الأطراف تستورد قمح من وين؟ من أمريكا وأوروبا ومعظمها من أوروبا من أمريكا eeg bal dhammaan dowladaha aan ahayn kuwa awoodda badan waxay soo dhoofsadaan qamadiga halkay ka soo dhoofsadaan waxay ka soo dhoofsadaan maraykanka iyo yurub inta ugu badanna maraykanka ayayba ka soo dhoofsadaan waa ka mamnuuc in dowladaha aan awoodda lahayn ay soo saartaan qamadi sacuudiga markii uu isku dayey xilligii boqor faysal inay beerato qamadi waxaa diyaarad soo raacay henry kissenger oo ka soo degay magaalada riyaad wuxuuna la kulmay boqor faysal wuxuuna ku dhahay maxay tahay sababta aad qamadiga u beeraysaan ii sheeg sababta wuxuuna boqorku ku jawaabay waxaan rabnaa inaan idinla mid noqonno oo aan dhisno amniga cuntada ee gudaheenna kisinjer ayaa markaa yidhi annaga ayaa kuu dammaanad qaadayno in garoonka diyaaradaha ama dekedda jidda ka soo dejinno qamadi qiimo ahaan saddex meelood meel ka jaban kan aad beerihiinna ka soo saarteen sidaas darteed joojiya beerista qamadiga boqor faysal wuxuu ku jawaabay maya ma joojinayno beerista ma garan karo mustaqbalka sida uu noqonayo xiriirkeenna waxa dhici karana lama ogaan karo waxaa laga yaabaa inaad naga jartaan qamadiga marka aad ayaan ugu baahannahay beerista kisinjar kuma qancin hadalka boqorka sidaa darteed markii uu ka soo baxay qasriga madaxtooyada ee uu sii dhoofi rabay ayuu shir jaraa'id ku qabtay garoonka diyaaradaha ee riyaad wuxuuna halkaa ka sheegay in wadahadalkii dhex maray isaga iyo faysal uu fashil ku soo idlaaday markii sababta la weydiiyena wuxuu sheegay in iyagu ay ka dalbadeen inay joojiyaan beerista qamadiga boqor faysalna uu ku adkaystay inuu sii wado beerista qamadiga sidaa darteed waxaan idinku leenahay dadka sacuudiga ku noolow mustaqbalkiinnu ma noqon doono mid ammaan ah haddii aad sii waddaan beerista qamadiga shidaalkiina caba haddii aad awoodaan diyaaraddiisii ayuuna sii fuulay في زراعة القمح واشربوا نفطكم إذا استطعتم طلع ركب طيارته ومشى هذه قالها في مؤتمر صحفي warkaas ma waxa uu ka dhahay shirkiisa jaraa'id قالها بمؤتمر صحفي في مطار الرياض haa shir jaraa'id ayuu sidaa ku yidhi sababta kuwa isku sheega quwadaha waaweyn ay u diidayaan in waddamada kale ee adduunka ay qamadiga beertaan waa in dalalkaasi ay ka madax bannaanaanayaan siyaasadahooda isla mar ahaantana ay ka soo horjeesan karaan qaraaraadkooda sidaa darteed waxay doonayaan in waddan waliba iyaga gacanta ku hayaan oo quudkiisa loo daba fadhiyo haddii waddankaasi uu ka soo horjeesto awaamiirtoodana sida ugu dhaqsiyaha badan ayay dhuunta u qabanayaan dal kasta oo ku yaala dunidan oo aanan qamadi beeranna amnigiisa ayaa halis ku jira sidaba uu sheegayo wasiirkii hore ee beeraha sacuudiga doctor cabdiraxmaan aala sheekh أمة تعتمد على غذائها تعتمد على غيرها في الغذاء خاصة القمح يعني أمة مهددة qamadigu waxa uu sannadba sannadka ka dambeeya sii noqonayaa badeeco istaraatiiji ah oo awood u leh inay dib u qaabayso qariiradda amniga cuntada ee caalamka wuxuuna noqday mid ka mid ah hubabka halista ah ee ay adeegsadaan quwadaha soo saara si ay u ballaariyaan saameyntooda una fidiyaan joogitaankooda caalamiga ah una hirgeliyaan ajandayaashooda isballaarinta gaar ahaan marka la joogo dalalka caalamka islaamka iyo bulshooyinka kale ee saboolka ah tan iyo siddeetamayadii maraykanku waxa uu isku dayay inuu qamadigu u adeegsado sida hub dagaal oo lagu fuliyo ajandayaashiisa siyaasadeed iyo danihiisa gaarka ah gaar ahaan dalalka dhaca mandiqadda bariga dhexe bariga dhow ama miditeraneyanka iyo kuwa dhaca waqooyiga afrika haddaba maxaa ka jira in wixii ka dambeeyey dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain ay dunidu si aad ah ugu baraarugtay saamaynta qamadigu ku leeyahay amniga cuntada ee caalamka waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay suheyb cabdulaahi aad waad umaasan tahay cabdi fitaax Een, ka hor dagaalkii u dhexeeyey ruushka iyo ukrain aad looma dareensaneen saamaynta qamadiga hase yeeshee hay-adaha caalamiga ah ayaa bilowgii dagaalkan diray qayladhaan iyo digniin ku aadan halis ku timaada sahayda caalamka maadaama labadan dal ay soo saari jireen ku dhowaad saddex meelood meel ka mid ah qamadiga dunida laga isticmaalo waxaan in badan aragnay fariimo sheegaya in gaajadu ay faafi karto isla markaana halis gelin karto nolosha malaayiin qof oo ku nool daafaha dunida qiimaha cuntada ayaa si weyn sare ugu kacay bishii febraayo ee hal toddobaad kadib bilowgii dagaalka sicir bararkana waxa uu gaaray heer aan horay loo arag muddo toban sano ah meelaha sida aadka ah looga dareemayna waxaa ka mid ah afrika oo ay soomaaliya ugu horayso haweeneyda agaasimaha ka ah sanduuqa lacagta adduunka ee i m f waxa ay sheegtay in sicir bararka iyo gaajada afrika ka taagan ay sabab u yihiin dagaalka u dhexeeya ruushka iyo yukrain hoos u dhicii wax soo saarka ruushka iyo yukrain waxay dunidu ku noqotay dhulgariir dhaqaale oo laga dareemay dhammaan dalalka dunida waxaana arrintaasi si cad u muujisay in xidhiir xooggan uu ka dhexeeyo qamadiga iyo siyaasadda caalamka wuxuuna noqday hub cagaaran oo lagu helo saameyn iyo xukun hay-adda faw waxa ay sheegtay in haddii xaaladdu uu sidan ku sii socoto ay gaajadu labalaabmi karto marka la gaaro labada kun iyo soddonka inkastoo horumar kooban la sameeyey haddana calaamadaha badankood waxa ay muujinayaan in dunidu ay ku socon waddadii saxda ahayd hay-adda cuntada adduunka ee w f b waxa ay sheegtay in khilaafaadka caalamiga ah ay sababi doonaan mawjado gaajo ba'an mas-uul ka tirsan w f b waxa uu sheegay in dunidu ay aragtay in qiimaha cuntada oo si waali ah u kacay maalintii ugu horeysay ee dagaalka u dhexeeyey ruushka iyo yukrain xilliyada sida aadka ah ee u soo ifbaxday isku xirnaanta siyaasadda iyo sahayda waxaa ka mid ahaa sannadkii labadii kun iyo siddeeddii xilligaas oo ay dhacday aafa cunto la'aan ah taasi oo ka dhalatay dhibaatadii dhaqaale ee caalamku wajahay wakhtigaasi arrintan waxa ay keentay in dalal badan oo afrikaan ah aasiyaan iyo kuwo badan oo karibiyaanka ah ay la kulmaan rabshado iyo isbeddello siyaasadeed jokajin brown oo ah cilmi baare u dhashay waddanka jarmalkana waxa uu sheegay in labadii kun iyo siddeeddii ay dhaceen konton kacdoon iyo rabshado qaar waxa ay sababeen in isbeddelo ay ka dhacaan dowladaha oo madaxweyneyaal xilkooda ay ku waayaan taana waxa ay keentay in arrinta cuntada loo arko ajandayaasha ugu sarreeya ee u-n-ka iyo ururka dhaqaalaha ee ji labaatan kaalinta qamadiga ee diblomaasiyadda kadib qaraxii dekedda bayruud afartii bishii agosto ee sannaddii labadii kun iyo labaatanka ka hor booqashadii deg deg ahayd ee uu sameeyey madaxweynaha faransiiska emmanuel macron mid ka mid ah beeraleyda faransiiska ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ama ex waxaa ugu baaqay beeraley kasta oo faransiis ah inuu bixiyo hal tan oo qamadi ah si loogu caawiyo dalka lubnaan baaqan ayaa lagu ururiyey shixnado qamadi ah oo xukuumadda baris ay u dirtay lubnaan maadaama xilligaas bayruud ay halis ugu jirtay macluul sababtuna waxay ahayd inay gebi ahaanba burburtay dekeddii ugu weyneyd dalkaasi kadib qaraxa halkaas oo lagu kaydin jiray cuntada dalkaasi tallaabadan gurmadka ah ee faransiiska ayaa dhalisay su'aalo badan oo ku saabsan ujeeddooyinka dhabta ah ee ka dambeeya deeqda ay soo ururisay baris marka laga reebo hadallada siyaasadeed ee macron iyo xukuumaddiisa ololahan taageerada ah oo ay ka qayb qaateen beeraleyda qamadiga faransiiska ayaa loo fasiray inuu yahay furo diblomaasiyadeed oo baris ay dib ugu soo ceshatay saameynteedii luuntay ee ay ku lahayd dalka lubnaan isla tallaabadan oo kale ayay baris uga faa'iidaysatay dalal badan oo afrikaan ah oo ay ku yaraatay saameynteedii kadib tartan uga yimid ruushka turkiga iyo maraykanka ruushka ayaa isna waxa uu bilaabay inuu qaado tallaabo noocani ah ruushku isagoo adeegsanaya wax soo saarkiisa qamadiga ayuu ku tallaabsaday guulo wax ku-ool ah oo dhanka diblomaasiyadda ah wuxuuna qamadigu u beddelay hubka ugu xooggan oo lagu kasbado dalalka eshiya baasifiga iyo kuwa bariga fog ruushka waa quwadda ugu horreysa caalamka ee dhoofisa wax soo saarka beeraha taasi oo saameyn ku yeelatay qariiradda isbahisyada siyaasadeed iyo dhaqaale ee caalamka sida xaaladaha hadda ka taagan waqooyiga afrika iyo qaar ka mid ah dalalka khaliijka qaar ka mid ah falanqeeyaasha ayaa sheegay in qamadiga ruushku uu ka muhiimsan yahay shidaalka uu dalkaasi hodanka ku yahay iyagoo tilmaamay inuu yahay badeeco istaraatiiji ah oo dib u qaabayn karta khariiradaha isbahisyada siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ee caalamka wargeyska financial times ayaa daabacay in goobta jiyosiyaasi ee uu ruushku dhaco ay tahay miisada ugu weyn ee moscow ka dhigtay mid ka mid ah dowladaha ugu horreeya ee dhoofiya qamadiga sababtuna waa in dalalka ugu badan ee macaamiisha u ah ruushka ay dhinac weliba uu uga dhow yahay maraykanka iyo reer galbeedka inta badan dalalka dhaca qaaradda afrika bariga dhexe eshiya iyo basifiga ayaa ku tirsan sahida ruushka sababtuna waa inuu yahay waddanka ugu dhow ee dabooli kara baahidooda qamadiga looma adeegsado keliya siyaasadda dibadda ee sidoo kale waxaa loo adeegsadaa diblomaasiyadda gudaha ee waddamada dowladuhu waxay ku raadsadaan oo ay ku kasbadaan taageerada gudaha ah iyagoo hoos u dhigaya qiimaha taasina waxay ka dhigaysaa in dadka waddanka ay u hoggaansamaan awaamiirta dowladaha oo ay ka fogaadaan wax waliba oo carqaladayn kara habsami u socodka suuqyada oo baaxaadda keeni kara
وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري qayb kale oo cawlamada dhaqaale ah toddobaadka dambe ayaan soo gudbin doonaa maadaama inta badan maanta aan diiradda saarnay qamadiga intaas ayaana toddobaadkan ku soo gabagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى